habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbaca bisha januarina waa shan iyo toban sannadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mojadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com haatan dhegaystayaal saacaddu waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doonaa xaashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch oo warbixin sanadeedkeeda kaga hadashay soomaaliya dadka rayidka ah ee soomaaliya waxay sannadka laba kun sagaaliyo tobanka ahaayeen kuwa dhibka ugu culus ka soo gaaray colaadda iyo amni darrida iyo in qaranku uu damaanad qaado amniga hadalkii latiisha bader oo ka tirsan human rights watch waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana waraysi ku saabsan dhaqashada geel ah ee casriga ah
hashiig wax isagu dhigax fuulay markaasaan soo jeestayoo qorigii sidaabaan ku idhi ayaana sidhila laxa jeclaaba hashiiga korkaasaan koru yar qaaday xagga hoosi ka soo booday wuu jibaartay tii kalena waa ku riday kolkan labadaa xabadood ku jiday ayaana sida xabad kala soo boosay sidaadaana dhibaan arka libaaxiyow haddana hashiidka oo kaxday
doodii gaabnayd iyo sidoo kale barnaamijkii haweenka iyo qoyska ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
aqalka wakiilada ee waddanka maraykanka ayaa la filaya inay arbacadan maanta ah ay sanadka amaba aqalka sare u gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta ee lagu soo eedeeyey madaxweyne donald trump si ay u bilaabaana dhegaysta arrinta la xidhiidha oo la filaya inuu aqalkaasi ka bilaabmo toddobaadka soo socda aqalkan hoose ee waddankan maraykanka ayaa qodobada maamuska xayuubinta u codeeyey bishii hore hase yeeshee afhayeenka aqalkaasi nancy belosi ayaa dib u dhigtay gudbintooda iyadoo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalkan ku jira ay isku dayeen in ay hoggaanka aqalka sanadka ka helaan inay oggolaadaan in arrintan ay ka marag furaan markhaatiyaal cusub hase yeeshee arrintaasi ayaa weli laalan oo aan waxaala laga gaadhin iyadoo hogaamiyaha aqalka sare ee sanadka mitt mcconnell uu isna ka hor yimi fikirkaasi ah in loo yeedho makhraatiyaal isagoo sheegay in go-aanku uu soo bixi doono kadib marka la dhageysto
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa ku baaqay siduu hadalka u dhigay midnimo qaran arbacadan maanta ah kadib rabshado ka dhashay mudaaharaadyo lagaga soo horjeeday iiraan oo soo riday diyaaraddii caalamiga ahayd ee laga lahaa dalka ukrain iiraan ayaa markii hore sheegtay in cillado farsamo ay sababtay in diyaaradda ganacsiga ay soo dhacdo ka hor inta aysan qiranin maalmo kadib in ciidamada militariga iiraan ay si khalad ah u toogteen diyaaradda ayna dileen dhammaan qoqoaatan qof oo saarna diyaaradda muuqaalka ayaa dhaliyey maalmo mudaaharaadyo ah oo ka dhaca dalka iiraan iyada oo dadku ay cara ka muujiyeen hogaamiyaasha dalka isagooo khudbad ka jeedinayay telefishinka dowladda ayuu ruuxaane waxa uu yidri haddii uu dib u dhac jiro waa militarigu waa inay sameeyaan raaligelin ruuxaane ayaa sidoo kale dalbaday sharaxaad buuxda oo ku saabsan masiibada waxaana uu caddeeyey baahida loo qabo isbeddel sida dowladda iiraan ay u maamusho waddanka wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javaad zarif ayaa maanta sheegay in mustaqbalka heshiiskii sanadkii laba kun iyo shan iyo toban ay dunidu ka gaadhay barnaamijka hubka nukliyeerka ee iiraan uu ku xidhan yahay yurub kadib markii saddex ka mida dowladihii saxeexa heshiiskaasi iiraan ay ku eedeeyeen inay jebisay qodobadii ugu muhiimsanaa isagoo oo ka hadlayay kulan ka dhacay waddanka indiya ayaa wasiir zariif uu ku celiyey cabashada iiraan ee muddada dheer soo taagnayd taasoo ah in yurub aanay hirgelinin heshiisyadii dhinaca dhaqaalaha ee ballan qaaday isagoo soo qaatay inaanay iibsan saliidda iiraan iyo weliba in ay shirkadihii kala baxeen iiraan waxaana u tibaaxay in iiraan ay dib uga sikatay ballamihii heshiiskii loo dhammaa isagoo intaasina sii raaciyeen cabashooyinka iiraan la iska dhagamariyey islamarkaana maraykanku ka baxay heshiiskii uuna cunuqabatayn ku soo rogay labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kala ah maraykanka iyo shiinaha ayaa lagu wadaa inay maanto arbaco ah kala saxiixdaan heshiis ganacsi inkastoo ay jirto boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac isugu jawaabeen haddana heshiiska maanta qayb kama noqon doonto khafiifinta tacriifada labada dhinac ay duldhigeen badeecadaha ay isu dhoofiyaan canshuur kordhinta ayaa sideeda sii ahaan doonta ilaa laga gaaro doorashada madaxtinimada maraykanka ee uu bisha nofembar madaxweyne donald trump kula tartami doono musharaxa ka iman doona xisbiga dimuqraadiga wejiga koowaad ee heshiiska labada wadan ayaa waxaa ugu weyn in shiinaha uu muddo kooban iibsado miraha iyo wax soo saarka ka yimaada maraykanka faahfaahinta kale ee heshiiska ayaa soo bixi doonta marka ay saraakiisha labada dhinac maanta ku saxiixaan aqalka cad ee magaalada tan washington
fiid wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayeen oo idaacadda fiidnimo ee v o a haddii aynu ku bilowna hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa soo saartay warbixin sanadeedkii xaaladda xuquuqa aadanaha adduunka oo qayb ka mid ah ay ku saabsan tahay soomaaliya human rights watch waxay diiwaan gelisay dil loo geystay dad rayda saxafiyiin la xidhay iyo weliba dhacdooyin kale waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintaasi inoo soo koobaya
hay-adda human rights watch ayaa sheegtay in colaadaha hubaysan ammaandarrida iyo soo noqnoqshada dhibaatooyinka bini'aadannimu ay ku keenayaan dadka rayidka ah inay u nuglaadaan xadgudubyada latiisha badhaar oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan human rights watch oo v o eda la hadashay ayaa tiri waxaa jira labadibisagaal milyan oo qof oo ah dadka gudaha dalka ku barakacay kuwaasi oo weli ku nool xaalad adag kuna nugul tacadiyada sida in xoog ay xeryahooda uga saaraan shakhsiyaad gaar ah iyo sidoo kale ciidamada dowladda howlgalka qaramada midoobe ee soomaaliya ee ansom loo soo gaabiyo ayaa diiwaan geliyey kun boqol shan iyo toban kiis oo ah dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka rayidka ah ilaa bartamihii bishii nofembar ee sanadkii hore iyadoo lixdan iyo toddoba boqolkiiba tiradaasi ay yihiin dad rayida oo waxyeella ay ka soo gaartay weerarada aan kala sooca lahayn ee u badan miinooyinka la aaso ee ay soo abaabasho kooxda al-shabaab human rights watch waxaa kale oo ay sheegtay in colaadaha lahaanshaha dhulka ku salaysan ee dhex mara maleeshiyaadka qabaa'ilka iyo sidoo kale weerarada ay geystaan ciidamada dowladda kuwa amisom iyo weliba saaxiibadooda caalamku ee lala beegsado goobaha ay al-shabaab maamulaan ay keenaan waxyeello isugu jirta dhimasho dhaawac iyo barakac dadka rayidka ah warbixintan ayay hay-addu ku sheegtay in dowladda soomaaliya ay bishii janaayo sanadkii hore dalka ka erisay ergeygii hore ee qaramada midoobey u qaabilsanaa soomaaliya nicholas haysam kaasi oo sababta loo eriyey ay ahayd warqad uu u qoray dowladda oo kaga hadlayay tacadiyey gaboodfallo ka dhacay magaalada baydhabo oo ay dowladda ku lug lahayd sidoo kale waxaa lagu sheegay warbixinta in dowladda soomaaliya ay xilal sarsare u magacawday shakhsiyaad ku eedeysan gaboodfal ka dhana xuquuqda aadanaha warbixinta hay-adda human rights watch ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay xoog u adeegsadaan banaanbaxyada nabadeed waatan mar kale latiisha badhaar oo ah cilmi baare ka tirsan human rights watch
markay dadku isku dayaan inay ku mudaharaadaan goobaha ay dowladda maamusho ciidamadu waxay isticmaalaan qoriga waxay arrimahan u dhacayaan maadaama aanu jirin wax isla xisaabtana magaalada muqdisho tusaale ahaan
human rights watch ayaa ka hadashay dhacdadii shan iyo toban qof ee ciidamada dowladda soomaaliya ku dileen magaalada baydhabo bishii disembar ee sanadkii labada kun iyo sideediyo tobankii kadib markii ay dadkaasi ka bannaan baxeen xarig loo geystay mukhtaar roobow oo ahaa musharax u ordayay qabashada madaxweynaha koonfur galbeed waxaa sidoo kale ay haddu sheegtay in halkaasi lagu xiray daraasiin dad ah oo ay ku jiraan caruur human rights watch waxaa kaloo ay warbixinteeda ku sheegtay in intii u dhexaysay bishii disembar ee sanadkii labada kun iyo sideediyo tobankii iyo bishii nofembar ee sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobankii ee dowladda soomaaliya xukun dil ah ku fulisay ilaa lix iyo toban qof oo ay maxkamadda militarigu ku xukuntay dil toogasho ah dembiye la xiriira argagixisinimo dhankooda ayay sheegtay hay-adda human rights watch in kooxda al-shabaab ee iyana xukunno xaqdarro ah oo dil toogasho ah ku fulisay shakhsiyaad ay ku eedeysay inay u basaasayeen dowladda soomaaliya iyo dowladaha ajnabiga ah dilka eedeysanayaashan ayaa sii kordhaya iyo weliba lacagaha baadda ah ee ay al-shabaab ka qaado dadka rayidka ah ayaa lagu yiri qoraalka kooxda al-shabaab ayay hay-adda human rights watch ku eedeysay in weeraradooda aan kala sooca lahayn oo ay ku jiraan miinooyinka la-aaso ismiidaaminta iyo hoobiyayaasha ay ku beegsadaan goobaha ay dadka shacabka ahi u badan yihiin weeraradaasi oo intooda badan ka dhaca magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose waxaana weeraradaasi ay sababeen geerida toddoba boqol iyo konton qof oo shacab ah sida ay diiwaangelisay qaramada midoobe al-shabaab ayaa warbixinta lagu sheegay in sidoo kale ay kordhisay beegsiga ergooyinkii ka qayb galay doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii iyo weliba iyadoo bartilmaameedsata odayaasha dhaqanka dhammaan kooxaha soomaalida ee ku lugta leh colaadaha ayay hay-adda human rights watch ku eedeysay inay ku kaceen falal ka dhanaa caruurta iyo weliba askaraynta caruurta aan qaangaarin qaramada midoobe ayaa sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii diiwaangelisay in soomaaliya ay ka dhaceen askaraynta ugu badan ee caruurta iyadoo loo adeegsada caruurtaasi ka qaybgalka dagaalada waxaana human rights watch ay sheegtay in sanadkii dhammaaday ay sii socotay in la askareeyo caruurta iyadoo kooxda al-shabaabna ay dardargelisay inay si qasaba ku qorato caruurtaasi islamarkaasina ay dhibaateeyaan qoysaska diida inay wiilashooda ku wareejiyaan al-shabaab dowladda federaalka ah iyo weliba maamul goboleedyada ayay hay-addu sheegtay inay si sharciga ka baxsan u xiraan caruurta ay ku tuhmayaan inay xiriir la leeyihiin al-shabaab kuwaas oo xukunkooda mararka qaar ay maxkamadda militariga ahi qaado dowladda federaalka ayay hay-addu ku eedeysay inay ku guuldaraysatay abuurista nidaamka garsoorka caruurta si gaar ah caruurta lagu eedeeyo falalka argagixisanimo somalilan ayaa si gaara loogu xusay warbixinta human rights watch inay sii waday cadaadiska ay ku xakameynayso xorriyadda hadalka iyo tan warbaahinta iyadoo cadaadis iyo xarig ay kula kacday wariyaal iyo kuwa dowladda dhaleeceeya si gumeel gaar ahna albaabada ugu laabtay xarumo warbaahineed hay-adda ayaa si gaara u xustay xukun maxkamadda magaalada hargeysa ay ku riday wargeeska foore oo muddo hal sano ah la xanibay iyadoo tifitiraha wargeeskaasi cabdirashiid cabdiwahaab ibraahim lagu ganaaxay inuu bixiyo lacag dhan saddex milyan oo shilinka somalilan ah kadib markii wargeeska lagu eedeeyey inuu baahiyey warbixinno aan sax ahayn ugu dambeyntii warbixinta human rights watch ayaa sheegaysa in duqeymaha ciidamada shisheeye ee ka dhanka ah al-shabaab ay dhibaatooyin ku hayaan dadka rayidka ah bishii abril ciidamada maraykanka ayaa qirtay in laba qof oo rayid ah ay si qalad ah ugu dileen weerar ay ka geysteen soomaaliya
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaasi ay soo saartay hay-adda human rights watch dhegeystayaal waxaa naga xasuusinah inaannu isku dayno inaan la xidhiidhno dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan ilaa haatan aanay noo suurtogelin inaannu ku helno khadka telefoonka marka ugu horreysay suurto gashana waannu idiisoo gudbin doonnaa haddii eebba weydmo
fid wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan somalilan ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay lix nin oo la sheegay inay horey u geysteen dilal iyada oo in muddo ahna ay sugayeen fulinta qisaastan warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray waryaha v o a khadar maxamed cakulle xukuumadda somalilan ayaa dil toogashaha saaka subaxnimadii hore ku fulisay lix xubnood kuwaasi oo la sheegay inay horeer dilal u geysteen islamarkaana in muddo aba ay sugayeen fulinta qisaastan lixdan xubnood ee dilka toogashada saaka lagu fuliyey ayaa magacyadooda waxaa lagu sheegay axmed ibraahim faarax oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay askari booliis marxuum maxamed cabdi saleebaan xasan maxamed cismaan oo loo qisaasay dil uu u geystay marxuum ismaaciil faarax maxamed khadar allaale xirsi oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay marxuum siyaad cabdi maxamed farxaan maxamed xasan oo isagana la sheegay in loo qisaasay marxuum ibraahim axmed muuse oo uu dilay caydaruus khadar haybe oo la sheegay in loo qisaasay dilkii uu u geystay marxuum idris daa'uud jaamac iyo ugu dambayn xubinta lixaad oo ah cabdilaahi ismaaciil xayd oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay marxuum garaad aadan maxamed dilkan ama qisaastan ayaa waxaa la sheegay in lagu fuliyey meel fagaaro ah oo ka soo hor jeeda xabsiga mandheera oo u dhexeeya magaalooyinka hargeysa iyo berbera sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska xeerlaalinta guud ee somalilan kaasi oo ku saxeexnaa xeerraaliyaha guud ee somalilan xasan axmed dhinaca kale warar ay si hoose u heshay idaacadda v o edu ayaa waxa ay sheegayaan in lixdan xubnood ee saaka dilka toogashada ah lagu fuliyey in laba ka mid ihi ay dilal ka geysteen magaalooyinka burco iyo laascaanood kuwaasi oo la sheegay in mid ka midi uu nin garsoore ah ku toogtay magaalada laascaanood iyadoo ninka kalena uu ku dilay askari boliisa guri ku yaalay magaalada burco inta badan somalilan ayaa waxaa la sheegaa inay jiraan dad fara badan oo maxkamaduhu ay u dhammeeyeen baadhitaanadoodii islamarkaana dilal lagu xukumay balse fulintoodu ay muddo dhaaftay khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsanyay khadar magaalada jabuuti waxaa maalmahan ka taagan ee jahawareer la xidhiidha qiimaha lagu raaco ama qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha iyadoo gaadiidleyda basaskuna ay qiimaha ku kordhiyeen dadweynaha sidaasi daraaddeedna wasaaradda gaadiidka ee waddankaasi jabuuti ayaa maanta qabatay shir lagu xalinayo arrintaasi dabawaryaha iyaga waddankaasi jabuuti ramadaan muse jaamac ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haya shirkan waxaa guddoomiyey wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta jibuuti muuse maxamed axmed waxaa kaloo ka qayb galay duqa magaalada jibuuti faadmo cawaale cusmaan taliyaha ciidamada booliska jibuuti kolonel cabdulaahi cabdi faarax xildhibaanno iyo mas-uuliyiin matalaysa ururada gaadiidleyda basaska iyo bulshada rayidka xildhibaan ismaaciil sanalaase siciid oo shirka ka qayb galay ayaa sidan igu bilaabay hadalka
waxaa ka socotay maanta fadhigan wuxuu ahaa fadhi ina maaragtay laiskugu yimaado sidii maaragtay cabashooyinka badan ee dhan kastaba ka socda waxa weeyaan shicibku way cabanayaan sandikaagina way cabanayaan dowladdiina way cabanaysaa waxa weeyaan waxaan dee wararka laysla dhex marayo inayna maaragtay qofna u faa'iido ahayn oo inaa wixii de maad aragtay dowladdii sandikaagii maad aragtay iyo maaragtay bulshadii rayidka inaa laysla fadhiisto oo la helo xal lagaga bixi lahaa waxaanoo cabashoo jira ilaasi xalkii maanta baarlamanteerkii annaguna waan joognay ilaasi waxaan isugu nimid iminka inuu ministerkii maad aragtay maarin lahaa waxan oo dhan uu gacanta ku hayo wasiirka gaadiidka laakiin xildhibaan in yar haddaan ka dhex galaado iga raalliya mar walbo sidanu dhacdo shicibka looma tudho iminkana waxaanu maqlaynay ina konton faran lagaga dhigay magaalada gudaheega haddee tahay iyo belbele dhexdeeda may taasi maanta dee maad aragtay guddoomiyihii maanta sandikada taasi maaragtay inaa la beeneeyey oo in lasla dhex wareegayey intii hore ay tahay toban faranoo maaragtay lixdan xaggan kalaga jiro inuu xaggan magaalada lagu daray iyo is-afgarawaa iyo waxaa jirtay dee maaragtay marmar iskeena khaladku wuu dhici karaa khaladkii laakiin maanta waa la saxay inaa meel qurata isku yimaado oo maaragtay maanta dee wasaaraddii waxaan maad aragtay u tuli lahaydna inay joogto wasaaradda gaadiidka wasaaradda gaadiidka wasaaraddii gaadiidka inaa waxaan ay la waxayso maad aragtay sandikaagii iyo maaragtay shicibka ilan dadkan oo dhan ba u taliyo mid kastaba maanta maanta wasaaradda ku jira laakiin waxa weeyaan shaqadan maanta shaqadan ugu weyn ee xagga la qaban lahaaye ee waxaan sixi lahaa maayarka hada laakiin maayarka de shaqadeedii ina iyadana de hoosteedii la eego oo shaqadii oo dhan lala qabto maanta de inay wasaaradda umaahayne maayarku shaqada magaalada iyadaa ku shuqule shuqulkeygii haddii iyada dayacdaad leedahay hawsheedii ma dayicine iyada waxaa qabsaday waxaa qabsaday inay Hawshii baa ka badatay.
hawshii baa ka badatay iyo iyo dee hawshii shaqadii lagu qaban lahaa lacagtii lagu qaban lahaa wax badan baa ka maqan inaa wixii iyada lala qabto oo lala maareeyo haddii ku kastaba dhan u caymado waxaan hadhow mashaakilkeyga leedahay oo mashaakilkeygii weyaan maanta waxaan joogtaa iminkana in qiimihii dee waatan oo shicibkii waxbaa ku beeray dhinac kale waa laga naaqusay haddii la idhaha horta dee waxba ku beeray marka in waxaa tihiin ah, wakiiladii shicibka difaacayay ee dee mar walba u hadliyay iyaga saddex iyo afartan sannadood wasaaradda gaadiidka ee jamhuuriyadda jabuuti ee xallin laadahay ilaa iyo iminka oo mar walba magaalada baswaa dhibaatooyin ay ka jiraan maxaa lagu macnayn karaa arrimaha waxaa waxaa arrimaha oo midha lagu macnayn karayaa markii hore wasaaraddu dhan qudhatay heedoo umu jirin maad aragtay eh, maayar iyo waxan waa wax cusub intii la baranayay dee oo oo marka nidaamka dowladnimada iyo maad aragtay wareejintii mas-uuliyiinka intaayoo imika in yar dib u kala dhacday mooyaane maanta wax badan baa la hagaajin karaa ku kastaba hadduu dhankiisa wixii ka hagaajiyo cusmaan geedi dudub oo ah guddoomiyaha ururka gaadiidleyda basaska ee dalka jabuuti ayaa sidan u soo dhoweeyey go'aanka maanta lagu gaadhay shirka waxaan ku heshiinay halkaa waxaan ka soo saarnay maanta go'aan aad iyo aad u muhiima waxa weeyaan ayaamahani waxaa jiray xagga transboro kumaaga noolka dadweynaha.
gaadiidka dadweynaha xaggii noolka iskhilaaf telefoonnada balbalaana dadkii marka ay sitaan iskaandaar xagga noolka laga sheegay waa la biiriyey intaasaa laga dhigay adeecadduna waa been ay tidhi ay ka hadashay iskaandaar bay keentay intaasoo wasaaradu wax maanta iskugu nimidasaan u saxiiday kidinka faran meel dheer meel dhow kidinka ninkii joogsaday daa iyo afartan fran bay ahaanaysa ma jirta taasi baarux biligu muxuu sameeyo baa la leeyahy waxa waxaa keenay oo baski weyd weyd bay wehelinaysaa hongo hongo hongay weheysataa dadka iyo baarux biligaa ugu itaalxun magaalada kolkaa labadaa ugu itaalxun baa la ysku dhiftaa imanka waxa weyaan maantana xal baa la helay wayna ku mahadsan yihiin golaha baarlamaanka koroneyl fembega cabdillahi cabdifaarax duqa magaalada madaabla faaduma wasiirka gaadiidka ee dowladda jabuuti muuse maxamed axmed oo arrintaasiyaan wax ka weydiiyey ayaa ka gaabsaday inuu kala hadlo arrintan warbaahinta caalamiga dhinac kale shirkaasi kadib mid ka mida dareenka dadweynaha reer jabuuti ay guud ahaan ka qabaan arrintan ayaa sidan iigu warramay waa yuusuf muusa weyn basaskii intan qiimahan biirinaylin waxay basaskii ay soo goosteen meel dhow iyo meel dheer inay konton faran kaaga dhigaan adigoo tallaabadan ka qaadaya waa konton faran haddaad baskaba fuushaba waxaa taa ku dhintay beekaaduusoo kale maan helo markay meel dhow meel dheer ay noqotay balanjeeri hodan buu ku leeyahay kaatiram rugsimaa buu ku leeyahay waa laga baxayba maxay hayday beekaaduus marka qiimuhu waa inagu qaali soo maa qiimuhu waa dee da- xa- meeshii kolkaa tallaabo sano qaadaba waa koton tallaabo markaa qaadid baa koton tallaabo tallaabo inay koton koton u yidhaahdin ayaa arrintaas ayay ayay noqotay sidaa aad iyo aad bay dhibaatana ugu qabtaa shicibkuna ku dhibaataysan yahay rabadaan muuse v o a jibuuti
laanta afka soomaaliga e v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington somalilan waxaa si weyn isbeddel ugu yimid habkii dhaqashada geela iyadoo beryahan ay soo badanayaan dadka ku dhaqda geela si casriya kuwaasi oo meelo aan ka fogeyn magaalooyinka ku dhaqa haddaba wariyahayaga magaalada hargeysa ayaa booqday mid ka mid ah geela lagu dhaqay duleedka koonfureed ee magaalada hargeysa warbixintan ayuuna nooga soo diray
runtii waxaa cajiiba een cod gaaray samaynayaan iminka markaa een la lisayo waxaana een lay sheegay in raggu isla yaqaano oo een een nimanka lisaya mid ka mid aan magacaaga maxamuud baa la yidhaha een maxamuudow cod bay samaynayaan iminka markaad hashii een lisaysaan hashan aa hayo nin aan kula garanaya haddii uu haddii uu kula qabto way dhabaqaysaa sida ciyaartoo kale u dhabaqdaa waa gartay marka waa laysla waa laysla bartaa sida ciyaarta laysla bartoo kale ayaa laysla bartaa waa gartay markaa dhabaqu uma baahna codkaa ma samaynayaan haddii aan laba ninoo isla yaqaana lisayn codkaa ma maxay samaynayaan noqonaya codkaasi waa derendoori baa la yidhahdaa derendoori markaa laba ninoo isla yaqaan baa derendooreeya haddaad iminka xoor iyo aynu maqlaynay geel iminkaan iska dhex joogno een dhegaystow ma kula tahay inaan la kulmay nin libaax intuu hal ka qabsaday dabadeetana intuu qori xaabaa soo qaaday libaaxii gacantiisa ula tegey oday maxamuud yuusuf balax maxaa idin kala qabsaday adigii geela waxaan uga soo joogay horta geela dee dhibaatadiisu way iska badan tahay oo waxaa la yidhi nin saddexan baana maala raacana Een, anigoo galab la yidhi geela soo mayrac oon galabtii geela soo mayracayo ayuu geeli diday hashii ugu horreysay ayaan u eriyey hal baan u eriyey kolkan hashii u eriyey ayaan ayuunbuu gee ayuunbay hashiina hore u boodday aan a- dig hashii igu xigtay buu liyax fuulay markaasaan soo jeestayoo qorigii sidaadan ku idhi ayaan is idhi la laxa jeclaaba hashii oo kolkaasaan du kor u yar qaaday xagga hoosu ka soo booday wuu jibaartay tii kalena waa ku riday kolkan labadaa xabadood ku riday ayaan is idhi xabad kale soo gooso sidaadaan idhi baan arkaa libaaxiyo haddana hashii oo kacday fuulay markaan arkay inuu fuushan yahay ayaan haleeli waayoo qori dogobcada intan qaatay ayaan saa ugu dhaririyan ku dhuftay kolkaasuu ka booday halkaasaan horta feerra noo geerjiriyoo qori dabla la yaacaya xabadii hore so- la soo qaxay ayaa noogu yimi horta markaasi way noogu sii daray maxaa tidhi geel waan saddexda xilli geela jiilaalkii hees buu leeyahy gugiina hees buu leeyahy dayrtiina hees buu leeyahy jiilaalkii waxaad odhanaysaa wuu arooraya waxaad odhanaysaa in dhubay dhalandhool oo dhabbada qaba oo dhagdhagu soco kolkaasaa la odhanayaa aan ceelyo tugna waa la yaacaya hadduu haysh iyo humbul dabad iyo horeedada loola durbe la heliyo waa inhaya waxaad haddana oo kolkaasuu isa soo simaya sidii sagal roobo si sanu daay waa sugaynee maysa soo simay kolkaasaad ugu shubaysaa kolkaasaad odhanaysaa jeero jeer hor miya laba hoosta ka cabaan u hordhoco fulo heestu wow belo jeeroo aragtaan inamada iyo ul daba sida aaran baa hadhay sugii baa yimi gugid waa markuu geel qoslo dabadeena kuna muusi wanaagsan u saarayo odhanayo adoo midhidhacad oo marqaa qubay madooba cayile miska kugu ful kolkaasi hashu ay sanqanaysaa hashu oo way safkaranayaan wuxuu dayrtiina waxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa maxaan jaawey jikri qaatoon jeexdin gaalala joojiyaa yidhi waar joojiyaay waa tahay injineer rashiid cali garaas waa ninka geela naqday waxaa la sheegay geelu inuu ilaa iyo laba boqol iyo dheeraad yahay waa nin ganacsade injineera oo dhismaha ka shaqeeya laakiin geela waxaan arkaya dad fara badan oo magaalada ka yimid ayaa usoo caano doonta ama usoo daawasho taga
geela waxaan u dhaqday inaan daawado dalxiis ahaan isla markaana aan markii dadkii dee ay macaanu ku wada dadkii lagu wada sheegay ee saaxiibada aarna baalkii baa haye aarna baalkii baa haye way igu waareen ayaa is war mad caanaha garan iska aamintid kuwan waabad garanaysaa markaa markaa shaqada ka soo rooxo casarka ayaanu imaadaa war iskaga mujabaxsamo yar luglugeeyaa habeenkiina caanahaygan ka qaataa dee alxamdulilah ha marka dhowr sano aanu sida ahayn ayaa dadku noogaaday meesha noogu yimaadeen dabeedna meeshaba dalxiis bay isu bedeshay geelina wuu batao is dhalay dabeeto dee dadka waa kaasoo imka qurbajoogga aada u yimaada iyo dadka madaxda iyo tijaarta amka aada u yimaada caanahana magaalada ma geyno marka inamadun baa wixii ka qaad qaadanaya ka qaad markaa ka imaada xerada geela iminka waxaa runtii aan soo istaagay ardaaga geela waxaa lagu ciyaarayaa ciyaar cajiiba oo iyaduna mar kale dad badan aan u yahay inay ku cusubtay kuwo badanna xasuusin doonta dhaqankii hore soomaalida xuseen iminka waxaad ciyaarayseen ciyaar bay ciyaar waalaabay ahayd waaye ciyaarteeduna way fiican tahay guud iyo waxay leedahay hoos ayaa loo ciyaaraa in isla garanaysaa marka ciyaarsu si fiican iyo u dhacda
magacaaga walaal maxamuud balayla maxamuud wax dhalin bay leedahay ama derajo la kala gaadayo oo guuldariyo guul haa waxa weeyaan markaad saddex gooroo isxigta ninkaa aad ka qaado qolada ah haa kaasoo horjeeda gool baa kugu dhashay waa toban markaa markaa ciyaartu marka ay toban jawo markay dhacaan ayay ciyaartu dhan tahay oo gool waa boqol boqolkaasi ku dhalanaysaa qoladaa markaa boqolkaasi ku dhacaan dambas iyo aana inta laysku walaaqaaba ganaf lagu dhigaya waa la suntaya weliba wejigaa laga suntaya haa masalaha shafkiisa halkan iminka aan joogo laydha qawo way ka dhacaysa iyo neecawdan iyo dayaxa oo cidhifka bari iga haya iyo jawiga oo aada u degan runtii aad baan u nastay baan odhan karaa khadan maxamed cakulle v o e hargeysa
mar kale ayaan dhammaantiin baa idin leenahay dhegaystayaal fiid waxaana wanaagsan meel kastoad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o eda ka imanaysa washingtonna qaybi kala duwanaa idaacadda fiidnimo aynu gudbi doonaa qodobadeeda ku soo maqan ead ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsanaa doodii xisbiga dimuqraadiga musharaxiintiisa xalay ku dhex martay oo gudaha waddankan maraykanka hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa ku baaqay siduu hadalka u dhigay midnimo qaran arbacadan maanta ah kadib rabshado ka dhacay mudaharaadyo lagaga soo horjeeday iiraan oo soo riday diyaaraddii caalamiga ahayd ee laga lahaa dalka ukrain iiraan ayaa markii hore waxa ay sheegtay in cillado farsamo ay sababtay in diyaaraddaasi ganacsiga ay soo dhacdo ka hor inta aysan qiranin maalmo kadib in ciidamada militariga dalka iiraan ay si khalada u toogteen diyaaradda ayna dileen dhammaan boqol lix iyo toddobaatankii qof ee saarna diyaaradda isagoo khudbadda ka jeedinaya telefishinka dowladda iyo ruuxaani waxa uu yidri haddii uu jiro dib u dhac ay militarigu sameeyeen oo ah in uu soo bandhigo macluumaadka ku saabsan masiibada raalligelin ha bixiyaan
aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa la filaya inay arbacada maanta ay sanadka amaba aqalka sare ay u gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta ee lagu soo eedeeyey madaxweyne donald trump si ay u bilaabaan dhegeysi arrintan la xidhiidha oo la filayo inay bilaabanto toddobaadka soo socda aqalkan hoose ayaa qodobada maamuska xayuubinta u codeeyey bishii hore hase yeeshee afhayeenka aqalkaasi nancy bolosi ayaa dib u dhigtay gudbinta qodobada iyada oo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalkan ku jira ay isku dayeen inay hoggaanka aqalka sanadka ka helaan inay oggolaadaan in arrintan ay ka marag furaan maqhraatiyaal cusub labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kala ah maraykanka iyo shiinaha ayaa lagu wadaa inay maanta oo arbaco ah kala saxiixdaan heshiis ganacsi inkastoo ay jirto boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac isugu jawaabeen haddana heshiiska maanta qayb kama noqon doonto khafiifinta tacriifada labada dhinac ay duldhigeen badeecadaha ay isu dhoofiyaan canshuur kordhinta ayaa sideeda sii ahaan doonta ilaa iyo inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada maraykanka ee uu bisha nofembar madaxweyne donald trump kula tartami doono musharaxa ka iman doona xisbiga dimuqraadiga wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javaad sariif ayaa maanta sheegay in mustaqbalka heshiiskii sannadkii laba kun iyo shan iyo toban ay dunida ka gaadhay barnaamijka hubka nukliyeerka ee iiraan uu ku xidhan yahay yurub kadib markii saddex ka mida dowladihii saxeex heshiiska ay iiraan ku eedeeyeen inay jebiyeen qodobadii ugu muhiimsanaa isagoo ka hadlaya kulan ka dhacay dalka indiya ayaa wasiir sariif uu ku celiyey cabashada iiraan ee muddada soo taagnay taasoo ah in yurub aanay hirgelinin heshiisyadii dhinaca dhaqaalaha ee ay ballan qaaday isagoo soo qaatay inaanay iibsan saliidda iiraan iyo weliba inay shirkadii kala baxeen waxaana uu tibaaxay in iiraan ay dib uga sikatay ee ballamihii heshiiska ee loo dhammaa isagoo intaasina sii raaciyeen cabashooyinka iiraan la iska dhegamariyey islamarkaana maraykanku uu ka baxay heshiiskaasi islamarkaana wuxuuna qabatayn ku soo rogay
wararkan iyo warbixinadanna waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey waryaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dhallinyarada soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa saami ahaan in boqolkiiba shan iyo toddobaatan ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ahna xooga firfircoon oo lagu xisaabtamo waxqabadkooda waxaana jira dhallinyaro badan oo waxbartay oo ku haminaysa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha ku aadan masiirka ummadda si ay wax uga beddelaan xaaladda iminka dalku ku sugan yahay haddaba waa sidee hanka siyaasadeed ee dhallinta maanta door sidee ah ayaase uga bannaan ka qayb qaadashada doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan si ay ugu soo biiraan saaxadda siyaasadeed waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya bashiir xuseen iyo ifraax maxamed oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya bashiir xuseen
wallaahi dhallinyarada caqabado badan ayaa ku horgudban caqabadaha ku horgudban waxaa ka mid a ugu horeyn horta hadiisan doorashadu doorasho qof iyo cod ah ahayn dhallinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed dadka loo yaqaano stakeholderska ama xoogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin dhallinyaradu ma lahan participation leadership ka qaybgal hogaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah nidaamka hadda aan wax ku qaybsano oo afar dhibic shan ah wuxuu ku salaysan yahay qabali qabaliga waxaa aas-aas u ah odayaal dhaqameed odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha le yaqaanaan qof dhallinyaraah oo akademig ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oda dhaqameedkii asaga isku xirnayn oo aan ganacsadihii beesha asaga isku xirnayn oo aan qofka teetalka siyaasadahaaye asaga isku xirnayn intaba macnaha qofka dhallinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaangal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda waa caqabada koowaad caqabada labaad waxaa qofka dhallinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hogaanka inuu ka qayb galo raba haddii uu isku dayo caqabadahaas horyaala haddii uu ku guuldareystana haddana bulshadii kuma soo laabo karo oo wuxuu u dekanoobayaa dadka diidan soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto marka sababahaas ayaan anigu u arkaa inay dhallinyarada aysan fursad fiican u helaynin inay hogaanka ka mid noqdaan doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan haye ifraax ifraax ahaan waxaan aaminsanahay dhallinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin dhallinyaradu waa cidda keentay waxa maanta lagu naaloonaya ah xornimada cidda astaysay ee nashqadaysay calanka aragta ee quruxda badan dhallinyaradu waxaan leeyahay haddii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto ee ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato haddii hadda howlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan waxa isleeyahay waxay door muhiima ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka ka dhici doona sidoo kale qofka dhallinyarada ah waa qof ka hufan qabiilka marka haddii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay kusii xawliga usii socdaan waxaa isleeyahay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu kusoo noqdo xasiloonidiisii in dalku doorasho xalaala ay ka dhacdo in qof walba oo muwaadina uu helo xaqiisa qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odayguu ka galgal badan yahay kow hadda noloshan hadda lagu noolyahay xadaaraadka ee horumarka iyo siyaasadahan ku salaysan qofka dhalinyarada waa qof akadeemiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida say wax u qaybsato marka waxaan isleeyahay wuu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan odayga aanan waxba ka warqabin afarta reerkiisa agtooda ku xayndaaban un garanayo wuu ka galgal badan yahay wuuna ka dhiiran yahay baa isleeyahay wax badanna wuu soo kordhin karaa wuuna bedeli karaa saas darteed dhalinyaradu doorashooyinku way ka qaybgeli karaan fursado aad u fara badanna way u bannaan yihiin bashiir waxaad xustay in dhallinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasaddana ku soo biiraan maxay yihiin caqabadaha ku horgudban nidaamkii aan kusoo soconnay ee ahaa in qaabeeleed wax lagu soo xulo xildhibaanka oda dhaqameedku soo maaratay soo xulo iyo haddee markii u dambeyso ay konton ergaa ka qayb qaadatay odaga kaaba qabiilka beesha xildhibaanka iskaleh haddaan nidaamkaas aadno nidaamkaas dhallinyarada fursad badan ma siinaayo fursadna kama dhex arkaaniga sababta aan fursad uga dhex arkin waxaa waaye dadka xoogaga siyaasadeed awoodaha siyaasadeeda jira ama maamul goboleedyada xukunkooda haaya ama federaalka haaya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tegay siyaasadeed dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaas magaca political classka ku jira dabaqada siyaasadeed ku jira dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhallinyarada waxay diidayaan sbaceka siyaasadeed ay haystaan inuu ciriiri ku noqdo ama tartan la geliyay diidayaan marka dhallinyarada ani ma arko haddii nidaamkii aan kusoo soconnay waxaana tusaale kuu filan ilaa carta oo labadii kun ahayd ilaa maanta markas xilli doorasheed kastoo la gaaro dhallinyarada number yara kasoo gala xildhibaan ka noqda wasiirin hadhowtii waxaa loo magacaabaa hal iyo labo oo dhalinyaro ah xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhallinyarada fursad siinaya dastuurkeena aan u imaada marka dastuurkeenna qodobka siddeetan iyo sideedaad waxaa ku qoran marka laga hadlaayo u tartamidda madaxweynenimada soomaaliya shuruudaha horgudban ama la hordhigaa qofka waxaa ka mid a inuu horta muslim soomaali yahay da-diisuna is afartan sano ka yareen waxaa marka da-daas waxaa qodobada kasii dambeeya ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaya aqoonta lama xadidin oo lama dhishin waa inuu bajular wataa waa inuu master degree wataa waa inuu b h d wataa lama dhihin waxaa la yidhi aqoon inuu leeyahay aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineeda mi mid maadiyaa heerkee ku eg tahay lama sheegin laakiin waxaa la yidhi qodobka da-da waxaa la yidhi afartan sano waa inuu iska yaraanin soddon iyo sagaal sano hadduu jiro madaxweyne uma tartami karo macnaa waxaad dareemaysaa in sbaceka loo diidan yahay siyaasadeed iyo kalaaska siyaasadeed inay dhallinyaradu kusoo biiraan dhallinyarada firfircoon ee freshka ee maskaxdoodu freshka tahay ee si fiican wax u soo bartay ee qabyaaladu ku yar tahay ee dareen wadirinimo leh ee aan doonayn inay guryo ka dhistaan inta siyaasadda ku biiraan hantida ummadda boobaan guryo ka dhistaan aan doonayn laakiin doonaya inay isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda ay ku shaqeeyaan in loo diidan sbacekaa dareemaysaa ifrax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir dooda u dhigay adiga dhinacaaga maxaad ku sababaynaysaa in dhallinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka waxaan ku sababeynayaa haddaynu joogno waxaan leenahay baarlamaan oo laba aqal laba gole ka samaysan labada gole waxaa ka tirsan dhalinyaro fara badan waxaa la sheegay boqol soddon boqol iyo soddon xildhibaan inay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah sidoo kale laamaha ammaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro hadday noqoto boolis hadday noqoto military haddii ay noqoto nabad sugid meel walba oo laama ammaana waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro oo ay ku riyar yihiin in qof weyn oo da-ah uu ka shaqeeya laamaha ammaanka sidoo kale waxaa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha markii laga reebo inta bosishane ka hooseyso o dhan haddii ay noqoto wasiiro haddii ay noqoto xildhibaano haddii ay noqoto xogayaal boosas badan baa u bannaan kuma xadidayno oo keliya in madaxweynaha oo keliya uu booska u bannaan yahay oo afartan sana uu yahay qofka noloshiisa waxaa la yidhahdaa waa laba labaatanaad labaatanka ugu horreeya wuxuu kusoo qaataa waxbarashadiisa labaatanka dambena wuxuu sameeyaa nolol marka waxaa isleeyahay inuu ayidaya qodobka dastuurka qofka inuu afartan sano jiraa waxaa koosgaraynaya in uu khibrad badan u leeyahay inuu wax hogaamin karo waxaan aad u boorinayaa usoo dhaweynaya in dhalinyaradu boos walbaa maanta u bannaan yahay in boos walba ay ku jiraan haddii ay noqoto dowlad ha noqoto haddii institutionada qaarkeed ay noqoto aan usoo laabana arrimaha bulshada xitaa waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro bis a kuma beesgaraynayno in siyaasad oo keliya kuma beesgaraynayno dhalinyaradu wax walba ay qabtaan dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin haddii ay nooca hadda ay ku socdaan ay howlaha usii wadaan waxaan aaminsanahay qarniyada soo socda inay ummaddu hagi doonaan waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan horena oo uga soo bedeleenoo waa keeneen haddana inay sii dhammaystiri doonaan baan aaminsanahay waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir walaashii horta waxay aad ugu celcelisay dhalinyaradu waa mustaqbalka berito dhalinyaradu booliiska iyo aan kala saarno annaga waxaan ka hadlaynaa doorasho doorasho waa siyaasad qofka ciidamada ka tirsan ma ahan siyaasi dadka arrimaha bulshada u ololeeya ma ahan siyaasiyiin waxaan rabna horta inaan kala saarno political classka markaan ka hadlayna annaga waxaan ka hadlaynaa qofka noqonaya meesha ugu hooseysa guddoomiye degmo guddoomiye gobol xildhibaan wasiir madaxweyne safiir intaasaan ka hadlaynaa annaga marka dadka noocaas ah markaan dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political classka ama dabaqada siyaasadeed aaday uga yaryihiin marka la barbar dhiga dadka kale nambar ahaana dalka ayagaa u badan boqolkiiba ka yihiin aan usoo laabto oraahdaan dhahdaa dhalinyaradu waa mustaqbalka berito taasaaba hortaagama dhalinyarada waa qodobkan sababta fakerka ku imaada in afartan sano dhalinyarada lagu xujeeyo ama lagu xiro qof aan afartan sano gaar inuusan u tartamin ama ku hamin madaxweynenimo waaba halkaasa laga soo dharaadhareeyey mustaqbalka berito ma ahan dhalinyarada dhalinyarada waa mustaqbalka maanta cidda hogaaminaysa hogaamin lahayd ama inay hogaamisa ay tahay si dalku u gaaro horumar si dalku u gaaro dimuqraadiyad si dalku uga baxo nidaamka qabaliga iyo qabiil wax kuqaybsiga haye ifraax dhankaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa horta bataatim anigu waa ku khilaafsanahay walaalkay qodobka ah inuu dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaajiyay walaalkay mid ah in afartan sano madaxweyne aan inuusan jirin uu tartami karin midka kaloo ah in qof walba oo muwaadina waa xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodoba iska soo horjeeda inaynayo asaganu iska soo horjeesano qodobka ah qof kasta oo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay in loo codeeyo asagana uu codeeyo dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta uu qodobkaa sheegay ee ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan haddaan usoo noqono qaybta siyaasadda iyo dhalinyarada hadda gobol gobolka banaadir aynu ku noolnahay degmooyinkiisa waxaa gudoomiyaalka waa dhalinyaro weli dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan ka buuxaan maanta howlaha ay wadaan inay beri ku tiigsanayaan halka ugu sarreysa ee dalka inay iyagu tegi doonaan intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen iyo ifraax maxamed oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa xubinta dooda gaaban muqdisho kusoo diyaariyey aad ayuu mahadsan yahay xubnaha hogaaminaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee doorashada sanadkan ka dhacaysa dalkan ayaa xalay waxay yeesheen dood kale oo ay ku faaqidayeen qodobo kala duwan oo ay ku jirto siyaasadda arrimaha dibadda iyo caafimaadka doodan ayaa waxaa imanaysaa toddobaad ka hor marka ay dhacayso codbixinta ugu horeysa ee ka dhici doonta gobolka iowa jemelon ayaa warbixinta noo diyaariyey waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac oo nala socodsiiye li xubnood oo ah musharaxiinta tartamaya ayaa geeska isku daray dhinacyada ganacsiga daryeelka caafimaadka iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyadoo sidoo kale ay jirta dhaleecayn ay u jeediyeen madaxweyne trump iyo weliba xiisadda dhowaan ka soo cusboonaatay iiraan jo baiden waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka waxaana uu ka mid yahay xubnaha xisbiga dimuqraadiga ka dhex loolamaya waaynu luminay meeqaamkeennii gobolka waa aynu luminay taageeradii xulafadeenna madaxweynaha soo socdaa waa inuu awood u leeyahay inuu dadkan dib isugu soo celiyo baiden ayay si kulul isugu weerareen taageeradii uu sameeyey dagaalkii ciraaq senatar beni sanders oo ah senatar laga soo doorta fermont waxaanuu sanders uu sheegay in uu ka warwarsan yahay in ismarinwaaga iiraan uu sii xumaan karo hadda waxaan aad uga cabsanayaa inaynu haysanno madaxweyne mar kale been sheegaya islamarkaana dagaal ina gelin karaa taasi xataa way ka xun tahay dagaalkii ciraaq dareenkaasi lamida waxaa qabaa bete butijing oo ah maayarkii hore ee southban ee gobolka indiana kaasoo sida oo kalena militariga ka soo mid ahaa We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops. But what's waynu going on karnaa inaynu sii wadno innaga oo u samaynin ballanqaad aan dhammaanayn ciidamadeenna balse waxa hadda socda waa in madaxweynuhu uu tiro badan sii dirayo president's actually sending more.
qaar ka mida musharaxiinta ayaa iyagu raba inay yareeyaan ciidamada maraykanka ee jooga bariga dhexe elizabeth warren oo ah senator laga soo doorto massachusetts ayaa sheegtay in la joogo wakhtigii ciidamada maraykanka laga soo saari lahaa afghanistan No one has a solution and an end point. We need to get our combat troops out. They are not helping.
cidna ma hayso xal iyo meel ay ku dhammaanayso waxa aynu u baahannahay inaan soo saarno ciidamadeenna gacan kama geysanayaan inay nabadgelyo u sameeyaan maraykanka ama gobolka For the United States or the region.
tom stayer oo ah maalqabeena bilyaneera islamarkaana siyaasadda ku cusub ayaa isagu qaba in la joogo wakhtigii la heli lahaa hannaan cusub oo ammaanka qaranka It isn't so much about experience, it's about judgment. If you've been listening to this, what we ma are aha wax doing badan oo is 20 khibradeenna years of waa go'aan gaadhid haddii aad tan dhegaysanaysay waxa aynu maqalnay waa qaladaada labaatan jir ah oo dowladda maraykanku ka samaysa bariga dhexe by the American government in the Middle East.
xubnaha dimuqraadiga ayaa sidoo kale waxa ay ku loolameen sida ay ugu diyaarsan yihiin inay doorashada madaxweyne donald trump kaga adkaadaan warren ayaa iyadu doonaysa inay meesha ka saarto fikirka odhanaya in haweenay musharaxa aanay dalka faa'iida u lahayn Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections.
haweeney ma awooddaa inay ka adkaato donald trump eeg ragga halkan taagan wadar ahaan waxa ay soo guul daraysteen toban doorasho dadka keliya ee halkan jooga ee doorasho kasta oo ay galeen ku soo guulaystay waa dumarka emi iyo aniga Amy and me.
doodan ayaa ahayd tii u dambaysa ka hor inta aanay codbixiyaasha iowa u dareerin goobaha codbixinta bisha februari saddexdeeda si ay u bilaabaan hannaanka lagu soo xulayo qofka xisbiga dimuqraadiga ah ee la tartami doona madaxweyne donald trump bisha noofembar
aad iyo aad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayuu ahaa oo inoo soo koobaya warbixintii waryaha v o a jim milon
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenkii qoyska waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysaa caasha ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska barnaamijka waxaannu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa maamulka puntland oo sheegay in bisha februari koob iyo tobankeeda la qisaasi doono saddex nin oo kufsi iyo dil u geystay caayisho eliyaas aadan oo ahayd gabar labayo toban jira oo ku noolayd magaalada gaalkacyo waxaannu barnaamijka si gaar ah ugu eegaynaa sida ay dadka reer puntland uga falceliyeen xukunka lagu riday saddexda nin iyo waxa ay tallaabadani uga dhigan tahay dadka reer puntland bishii februari ee sanadkii ayay ahayd markii uu soo ifbaxay dilka iyo kufsiga lagula kacay caaisho eliyaas aadan taas oo si weyn argagax u gelisay guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer puntland ee ay masiibadu agtooda ka dhacday waxaynu ka codsanaynaa gabadhisaa loo galay in la soo qabto dhagar qabihiisaa u galay waa la sogyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha noo soo qabto waxaan codsanaynaa puntland madaxweyne danay guddoomiyihii gobolka mudug ee dhanka puntland ee xilligii ay masiibadu dhacday cabdulqaadir xuseen nuur dir ayaa maalin kadib markii uu dhacay dilka caaisho eliyaas waxa uu ka hadlay kulan ka dhacay iskuulkii ay caaisha dhigan jirtay hadday caddaato waxay mudan yihiin afar tuma in la dilo oo weliba meel fagaaraa lagu dilo oday iyo magaciis iyo anigu waxaan umalaya nin xishoonaya inuusan odhanaynin ninka hala sii daayo ama alla ka baqaya ama xishoonaya siisa falkaas gabadhaa yar oo labiyo toban jirka ninka faraxumayntana u geystay masana dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaadeen maydkeedii gurigooda soo hordhigay nin xishoonaya inta fagaaraysa soo taago yaan la dilin adeer baanu iyo aab baanu ahay anigu inuusan odhanayn baanu malayn hadduu xishoonaya damiir ku jiro guddoomiyihii hore ee maxkamadda racfaanka gobolka mudug ee xilligaasi aadan maxamed faarax ayaa xilligaasi ballan qaaday wacadna ku maray in cadaaladda la marin doono cid kasta oo ku lug yeelata dilka caaisho eliyaas dhacdo foolxun oo aada u xun bay ahayd xanuun kulul oo aada iyo aada u dhib badan oo soomaaliya iyo puntland iyo khaas ahaan gobolka mudug intaba maaragtay foolxumo iyo dhaawac ku ah ee ciddii waxa weeye insha allahu falkaas lagu qabto ama maaragtay waxa weeyaan lagu soo caddeeyo o lagu keenana insha allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay tillaabada sharciga in laga qaadi doono ilahayna waxaan ka rajaynaynaa in maaragtay dadkaas daalimiinta oo sameeyey falkaas in ilaahay soo qabtaan rajaynaynaa laamaha amniga iyo ciddii waxa weeye ku howlan oo baaritaanka ku jirtana waxaan ku dhiirigelinaynaa dadkaas inay macnaha wax weyaan sharciga hor keenaan si waxa weeye tillaabada ay ku habboon looga qaado nabadoon cabdulaahi maxamed jibriil waa fayeenka nabadoonnada puntland waxa uu sheegayaa in xukunka lagu riday saddexda nin ee lagu eedeeyey dilka caaisho eliyaas uu uga dhigan yahay tallaabo muhiim ah oo badbaado u ah guud ahaan gabdhaha soomaaliyeed ee jooga dalka waxaa dhacay arrin fool xun gabar gaban ah oo saqiir ah oo la dilay oo la kubsaday oo la dildilay oo la gogoyey oo misma reeriga soo hordhigay waxay ahayd arrin fool xun arrintaas raggii loo haysto saddexda nin ahaa annagu wixii shareecada islaamka iyo maxkamaduhu soo gaareen oo saddexdii maxkamadood bay isku soo raaceen markii u dambeysayna mudayntii iyo xukunkii xilligii toogashada la gaaray aad baan usoo dhagaynayna waxaana u aragnaa inay tahay arrin horumar ah oo u ah gabdhaha soomaaliyeed badbaado u noqon doonta baan u aragnaa sababtoo ah dad islaama baan nahay sharcigana kama yeelin waxa laga wixii shareecada islaamku waafaqsan oo cadaalad lagu salayo waa soo dhagayni waxay ila tahay inay noqon doonto tallaabo wanaagsan oo la qaaday oo xagga duniya xagga aakhirada anfacaysa ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan gaar ahaanna reer puntland badbaado u ah gabdhaheeda nin walba oo gabdho waa gabdhaheeni qof walba waa gabdhuhu waxay leeyihiin xurmo gaar ah qof walba oo nin rag ah oo meel kasta u joogada xil baa ka saaran gabar gabari waa gabar qabiil male waxba male mid siqiirah oo yar nabarkeeda badaa nabadoon cabdulaahi ayaa dhinaca kala sheegay maadaama nabadoonnadu ay yihiin kuwa iyagu mar waliba habdhaqameed ku dhammayn jiray godobta la kala galo ay hase ahaatee arrinta caaisho eliyaas noqotay mid ay ku dhiiran waayeen inay galaan oo ay habdhaqameed ku dhammeeyaan arrintii nabadoonnadu geli jireen waxay ahayd arrin caadi ah oo weligeeda raggi isguli jiray rag isku dhintay iyo waxyaalo fudfudud oo maaragtay qabiilooyinka aano kala dhex martaan oo qabiilooyin isku dilay oo isdilay iyo wax saasa bay weligeed dhammayn jireen haddana dhammeeyaan laakiin arrintaani darootoodii ka weyn bay ahaydo arrin weyn bay ahayd oo ilaahdaa weyn aan caadi ahayn oo waddanka weligeed ka dhicin oo wax fool xun ah arrintaas oo kalena sharci iyo kitaabka ilaahay in lagu marayo maaha arrintii gadkii geedka iyo isu tanaasulkii iyo maaragtay isu sanidkii wax lagu maaragtay wax laga qaban karo ma ay ahayn sidaa darteed in sharciga islaamka la mariyo oo waxay diinta islaamku ka qabto wadadeeda la mariyo ayaa xalku ahaa annaguna waa ku ganacsannahay oo hadda nabadoonadu arrintaas waxay ka midaysan yihiin qofkii dambi leh oo sharci la mariyo qofku hadduusan dambi lahayn sharcigaa sii daaya hadduu dambi leeyahayna sharciga dambi saara marka arrintaas annagu wixii wanaagsan oo dalka iyo dadka iyo diintaba badbaado u ah haddaan nahay nabadoonada raalliban ka nahay diyaar baanu nahay wax kasta oo dalka ka dhaca oo dhibaataana maaragtay inta badan nabadoonadu iyaga xaliyaho waxay u yihiin saldhig oo uga hawl badan dowlad hadday tahay iyo xataa ishiimada iyo cid walba oo maaragtay mar walba u taagan arrintaanina waxay ahayd waxaan arag oo la maqal oo laga sheekayn marka waxaan rajaynaynaa waxaasoo dame kalena inaysan dilka noo dhicin ilaah idankiis dhalinyaraduna ka waantowdo gabdhahana la ilaaliyo oo gabdhaha aan mar dambe waxaasoo kale aysan dhicin foolxumada ah oo naxin tahay sidaasaan rajaynaya umulkhayr cawaad waa saxafiyad iyo samafale degan magaalada garoowe waxaana ay ka mid ahayd gabdho sanadkii hore markii uu dhacay kufsiga iyo dilka loo geystay caaisha soo qabanqaabiyey dibadbaxiyo lagu dalbanayay in caaisho eliyaas ay hesho cadaalad waxa ay ka hadlaysaa dareenkeeda ku aadan xukunka lagu riday raggii dhibaatada foosha xun u geystay caaisho eliyaas xukunkan qof kastoo damiir leh islamarkaana falkan yani ogaa qaabku maray iyo meeshuu maray sanadku soo jiidanay soo jiitanayey qof walba ku faraxsanaa annaguna dadkaasaan lamid ahayn aad baan usoo dhaweynay waa ku qanacnay waa ku faraxnay wax in badan sugayay bay ahayd dee halka waxaa nooga muuqatay wixii muddo aan sugaynay in ay hirgashay waayo in badan baa maxkamadaha aan maxkamadda aan taagnayn hoofjoog u ahayn soo noqnoqonaynay la mudaynayay de wixii wax badan aan uta u taagnayn oo waxaweye qoraxda u taagnayn waayo waxaa sameynaa mudaharaad nabadeed tabeeba noo xiran yahay adku noo duuban yahay kelmada aan soo qaadanay waa waxa weeyaan caasho inay cadaalad hesho in dawladdu warcad ay kasoo saarto qoraxdaan istaagnay waxa weye waa soo noqnoqonaynay wasaaradda cadaaladda cadaaladaan la kulmaynay meel walbo aan heli karno waa la geli karaa baan istaagaynay dee wixii muddo aan usoo taagnayn ee dadku noo taagnayd ee kalow maxaa lagu dhamayn doonaa aan lahayn baa waxa weeyaan hirgashay oo suuro gashay rajo weyn baa qabnaa gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan dee deegaanada aan ku noolnay puntland fal noocaas inuusan ka dhici doonin baan rajaynaynaa nin walbo waxa weye niyadiisa ay ku jirto inuu gabar walaashiisa soomaaliyeed ama puntland ba u dhalatay inuu faraxumeeyo kufsi u geysto afdil u geysto markaana dil u geysto waxa weye inuu ka waantabaan rajaynaynaa falkaas hadduu ah xukunkaas uu wadacaba ee sidaan rajaynayno dacaan rajaynaynaa waa arkada waxaan rajaynaynaa qofkaas inuusan fal noocaasa xataa uusan niyadiisa gelin doonin cabdiweli maxamed cigaal waxa uu maamulo ka yahay dugsiga salaamaah ee ay dhigan jirtay caaisha xilliga uu dhacay dilka iyo kufsiga caaisha lagula kacay waxa uu qabay rajo xumo ku aadan in cadaaladda la marin doono nimanka geystay masiibada hadda oo dil toogasho ah lagu xukumay raggii saddexda ahaa ee lagu eedeeyey falkaasi maalmo kooban oo tirsanna ay ka harsan tahay xilliga la muddeeyey in qisaasta lagu fulinaya raggaasi ayuu cabdiweli waxa uu weli ka dhursugayaa in xukunka dilka ahi uu si cadaalad ah u dhaco wallaahi xukunka waxaan u arkaa inuu si cadaalada ku dhacay fulintiisana dee waan sugaynaa inuu si cadaalada isagana ku dhaco waxaana dembigana waxa lagu ciqaabaya waxay tahay in gabar kastoo soomaaliyeed oo caasho lamid a ay ku badbaado ma aha in la ciqaabayo keliya dadka caasho dhibta u geystay ee waxa weye in falkan uusi dib ugu soo noqon deegaanka iyo ummadda soomaaliyeed gabar soomaaliyeed dambana sida ay si lamida loola dhaqdo xukun wey waxaa dhacay muddayna way dhacday muddadii waa la muddeeyey muddeynta iyo xukunkii inay si cadaalada u dhacaan oo dadkii la tooganaya ay noqdaan dadkii falkan geystay oo dambiilayaasha ahaa oo dembigii galay gabadha ka galay haddii uu xukunka dilka ah ee lagu riday saddexda nin ee lagu eedeeyey dilka caaisho elyaas aadan ayaa waxa uu noqonayaa xukunkii u horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca deegaanada puntland ee rag loo toogto kufsi iyo dil wada socda oo ay geysteen intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku eegayey maamulka puntland oo sheegay in xukun dil ah lagu fulinayo raggii saddexda ahaa ee lagu eedeeyey dilka iyo kufsiga caaisho elyaas aadan ee magaalada gaalkacyo ka dhacay bishii februari ee sannadkii labakunyosagaalitobanka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayay mahadsantahay caasha ibraahim aadan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay caasha weli stuudio ay nagula sugan tahay idaacaddaana si wada jiro daadiinaynaa markana maxay noo xigi caasha kabankaasi quruxda badan ee qabow ee dhegaha ku soo dhacaya kan dhegaystayaashaba waa heestii majimba majamba waa hees bay ku bannaan tahay codka macaan ee fanaanadda faadima cabdilaahi kaahin maandeeq
majamba isadka hawareerbay arrintaydu joogta laajariyaan waday dhankalow janjeedsaday laajariyaan waday dhankalow janjeedsaday aniga joogayga maqan qalbigaygu lama jirallahayo janiyo naar ado kala jaheye aniga joogayga maqan qalbigaygu lama jirajabiyo maamuur jabiyo maamuus jirabadag laa soo marisaguna jacaylkuba u layahay dad jaalaa sigeen sidan ugu jaheisaguna jacaylkuba
waa hagaag dhegaystayaal codkaasi dahabiga ah ee fanaanada faadime cabdilaahi kaahin maandeeq ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddi fiidnimo waa casha ibraahim aadan iyo anigo cabdixakiid maxamuud shuruuc idila tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
Salalagu mageedba, shirbuhuna maqoriba, shirbiskuna mabahalba. Salalagu mageedba, shirbuhuna maqoriba, shirbiskuna